habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo galayso shan iyo tobanka bisha agost sannadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo khudbad uu maanta ka horjeediya baarlamaanka kaga hadlay arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo doorashooyinka ogaada heshiis siyaasadeed horu u dhacay go'aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matdashaan sida ay soomaalidu tidhaahdaba aan wada hadalno waa aan heshiinno waxaa laga maarmaan ah in xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay mar walba wada hadlaan uu wada hadalku furan yahay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka puntland oo maanta toban urur siyaasadeed guddoonsiiyey shahaadada ururka siyaasadda ama ururada siyaasadda barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo ibraahim xasan daandurey
wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafduu hogaaminayo ay galabta gaareen halkaasi oo lagu wado inuu ka furmo wejiga saddexaad ee shirka wadatashiga dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxaa kaloo dhuusamareeb tegay wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftigreen shirka oo lagu waday in uu maanta bilowdo ayaan weli furmin waxaana madaxda maamulka galmudug ay sababta ku sheegeen mid dhinaca farsamada ah waxaan weli tegan dhuusamareeb madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland jubbaland iyo hirshabeelle madaxda puntland iyo jubbaland ayaa shirkaas tegi do-in maadaama xubnahooda guddiga farsamada ee wejiga labaad ee shirka dhuusamareeb lagu heshiiyey aysan ku soo darin guddiga farsamada ee qodobada la rabo in shirka saddexaad ee dhuusamareeb laga hadla gaar ahaana nuuca doorashada iyo wakhtigeeda la qabanayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor inta aanu dhuusamareeb u duulin khudbad ka horjeediyay baarlamanka isagoo u sheegay inuu kusoo celin doono golaha shacabka heshiis ay wada gaaraan dowladda iyo maamul goboleedyada dowladda maraykanka ayaa shalayto waxay ku guuldareystay iskudaygii ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kaga doonaysay in iiraan ay ku kordhiyaan cunaqabateynta hubka ee saaran cod golaha ammaanka ee qaramada midoobay shalayto loo qaaday kordhinta cunaqabateynta hubka ee iiraan ayaa waxaa diiday oo codka diidmada qayxan ah u adeegsaday dalalka ruushiya iyo shiinaha kow iyo toban xubnood oo ka mida golaha ammaanka ayaa ka aamusay codeynta halka dalalka maraykanka iyo dumenika ay iyagu codeeyeen qaraarka maraykanka uu rabay in lagu kordhiyo cunaqabateynta hubka ee saaran iiraan cunaqabateynta hubka ee iiraan ee ay quwadaha caalamku saareen sanadkii labada kun shan iyo tobankii kadib heshiiskii nuwlarka ayaa waxay dhacaysaa marka la gaaro bisha oktoobar ee sanadkan hooyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa sheegay in golaha ammaanka ay ku guuldaraysteen in go-aan ay ka gaaraan nabadda iyo amniga caalamka taasi oo ku sifeeyey wax aan cududaar lahayn dalka jabaan ayaa maanta oo sabdiya waxa uu xusay toddobaatan iyo shan guuradii kasoo wareegatay markii uu isu dhiibay xoogagii isbahaysiga ee kaga soo horjeeday dagaalkii labaad ee dunida isdhiibiddaasi oo soo afjartay dagaalka munaasabad ka dhacday magaalada tokyo ayay madaxda jabaan oo ay hogaaminayaan boqor hirohito iyo ra-iisul wasaare shanso abe labaduba ku sheegeen inay si qoto dheer ay uga qoobamaynayaan ficiladii guraacnaa ee jabaan uu geystay xilligii dagaalkii labaad ee dunida khudbad aada u koobnayd oo boqorka jabaan hirohito uu jeediyey ayuu ku sheegay inuu rajeynayo in khasaaraha uu geystay dagaalka uusan abid dunida kusoo laaban mar kale ra-iisul wasaare abe ayaa isaguna raaligelin waxa uu ka bixiyey wixii jabaan uu geystay balse uusan soo hadal qaadin dalalka gobolka ah ee ciidamada jabaan ay gumaadeen dalka jabaan ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga ee dagaalka kula jiray maanta oo kale shan iyo tobankii bisha agost ee sanadkii kun sagaal boqol iyo afartan iyo shantii toddobaad kadib markii maraykanka uu bombka nuclearka ah uu ku tuuray hiroshima warkayna dhegaystayaal waa naga intaas
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo warka caalamka inoo akhriyey halka aad nagala socotaanna waa v o a aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad uu maanta baarlamaanka ka horjeediyey kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka madaxweynaha ayaa ku celiyey mowqifkiisa ku aadan in dalka ay ka qabsoomi doonto doorasho qof iyo cod ah isagoo sheegay in hadafka dowladda uu yahay in awoodda shacabka dib loogu celiyo wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray hadaljeedinta madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku qutanta xaaladda siyaasadeed iyo tan doorasheed dalka waxay ahayd mid aada isha loogu hayay madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ugu horeyn wuxuu warbixin ka siiyey shirkii dhowaan ka dhaar dhuusan mareeb iyo waxyaabihii laga wada hadlay waxaa intii u dhexaysay sidee tobankii ilaa labaatan iyo labadii luulyo labada kun iyo labaatan wadahadallo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka uu nooga furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wadahadalkaas oo ay qayb ka ahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay ku qotomeen sidii looga wada xaajoon lahaa hannaanka doorashooyinka nagu soo food leh si heshiis siyaasadeed oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka loola meel dhigo dowlad goboleedyada madaxweynaha oo daba joogay ka hadlidda arrimaha doorashooyinka ayaa hoosta ka xariiqay inuu jiro heshiis siyaasadeed oo hore loo wada gaaro kaasoo dhigayay in dalkay ka dhacdo doorasho dadweyne markaay timaado mudakhileedka hay-adaha dowladdan uu dhammaado heshiiskaasoo ka dhacay magaalooyinka dhuusamareeb london iyo barusalis sida uu ku sheegay hadaljeedinta maanta golaha ogaada heshiis siyaasadeed horu dhacay oo horaan uga hadalnay heshiiskaas siyaasadeed wuxuu ka dhacay magaalada baydhabo labadii kun iyo sideed tobankii kadib markii guddi ka socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay muddo dheer ka shaqaynayeen shirkii ka horreeyey oo london ka dhacayna communikeegiisii uu ku yaalay in dalka uu aado qof iyo cod labada kun iyo labaatan iyo labaatan iyo kow shirkii ku xigay oo aan wada tagnay oo brussels isna belgium ka dhacay oo european unionka kadib markii aan heshiiskii siyaasadeed aan ku gaarnay baydhabo oo aan tagnay waa bogaadiyeen beesha caalamka waa bogaadiyeen wayna ballan qaadeen inay garab istaagaan qof iyo cod komunikegoodiina waa ku qoreen madaxweynaha soomaaliya ayaa xusay in go-aan walbee la gaaraahay gundhigu u noqon doono golaha baarlamaanka in iyagu ay meel mariyaan ama go-aanka dalku ay gaaraan golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeenna wax walba waxay leeyihiin aasaas sartaanaan ku jirno haddii aysan jirin udubdhexaadkaan uusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo marka dowladnimadeennu waa idinka waa golaha shacabka wey golaha shacabka waa hay-adda ugu sarraysa ee matalaadda shacabka soomaaliyeed oo shan iyo toban milyan ah oo aad tihiin wakiiladii shacabka soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada go'aamadaad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxaad rabtaan iyo magaalada muqdisho aad joogtaan go'aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan xildhibaanada golaha shacabka oo aada ula dhaaqsanaa khudbadda madaxweynaha kana muuqata khamaasad siyaasadeed ayuu ugu dambeyn madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay in hadduu aadayo shirka dhuusamareeb qaybtiisii saddexaad go-aan walboo siyaasadeed lagu soo gaaraay inuu dib ugu soo celin doono xildhibaanada golaha waxaan mar kale idiin caddeynaya bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go-aankaa gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay waa sida caalamku ku shaqeeyo waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idiin caddeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aada uga qaadataan hadduu ilah yidhaahdo xildhibaanada golaha shacabka ayay ka muuqata xamaasad siyaasadeed iyo sacab hadalka madaxweynaha markay timaado in go-aanka siyaasadeed ugu dambeeya dalka ay gaarayaan hay-adaha dastuuriga gaar ahaana golaha uu ka hor hadlaya ee golaha shacabka xildhibaanada qaarkood ayaa qaba in doorasho dadweyne dalkaysa ka dhici karaynin ayna tahay in doorasho wakhtigii loogu talagalay ay dhacdo si walbay ku timaado waxaase jira xildhibaano kaleo iyana qaba in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo coda hay-adaha dowladana xilkaysii hayaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho haatanna puntland guddida doorashooyinka ee puntland ayaa maanta toban urur siyaasadeed guddoonsiiyey shahaadooyin warbixin haddaba ku saabsan shahaadooyinka la guddoonsiiyey urur siyaasadeedyadaasi waxaa magaalada garowe nooga soo diray wariyahayaga nuux muuse birjaab ururada maanta la siiyey shahaadada ururnimo oo gaaraya toban ayaa la filayaa inay ka soo baxaan saddex xisbi siyaasadeed sida lagu wado gudoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland guuleed saalax barre ayaa sheegay in ururada iminka soo baxay ay leeyihiin xuquuqyo badan oo ay ka mid tahay dhanka hadalka
waxaa maanta wixii ka dambeeya loo sinaan doonaa warbaahinta dowladda oo ururada siyaasadda dhammaantood ay u sinaan doonaan urur gaarah ama ururo gaarana aysan xuquuq gooniya ku yeelan doonin iyadoo weliba ururada ay yeelan karaan warbaahinno u gaara waxaa sidoo kale ururadu ay xaq u yeelan doonaan inay cabiraan afkaartooda siyaasadeed waxaan ku faraxsanaa weliba maalintii koowaad inay halkan ka bilaabeen stagekan ay ka bilaabeen inay cabiraan fikradooda siyaasadeed ayagoo markaa xor u ah keliya waxaa la rabaa waxa weye in la ilaaliyo xasiloonida guud amniga guud waxa aad u tartamaysa ama u socotahay waa ina hoggaanka qabatid marka waa inaad sida aad jeceshahay in lagula dhaqmo aad ula dhaqantaa cidda markaa joogta iyo shacabweynaha puntland laftigooda oo ah cidda aad rabtid codka inaad weydiistid ay ku siiyaan inaad xukunka qabatid marka waxaan rabnaa xuquuqda asaasiga ah oo ah in la cabiri karo fikirka siyaasadeed inay ku dheehnaato laftigeeda ilaalinta xasiloonida iyo amniga guud sidoo kale ururadu waxay samayn karaan isu soo baxyo degmooyinka iyo deegaanada puntland oo dhan ayagoo keliya laga rabo inay la socodsiiyaan oo wargeliyaan hay-adaha amniga ah sidoo kale waxaa reeban inaan la xiri karin urur siyaasadeed sida uu qabo xuquuqdan idinka sheekeynayahay kulli waxay ku taallaa daalaacda shuruucda iyo xeerarka gaar ahaan xeerka ururada siyaasadda qodobkiisa qodobkiisa lixaad ayaa si fiican u faahfaahinaya lama heli karo marka laga soo tago qodobka afraad oo isagu muujinaya waxyaalaha ka reeban ururada markay ku kacaan isaga aan taaban doona hadduu lahay sidoo kale ururada waxay xaq u leeyihiin inay dhaliilaan dowladda iyagu isdhaliilaan ayagoo markaa ilaalinaya siitii horeba aan sheegay anshaxa xasiloonida iyo amniga guud ilaalinaya ugu dambayn waxay kaloo xaq u leeyihiin ururadu hadday annaga wax naga tawdaan ama guddiga iyaga ay wax ka tawdaan sida uu qabo qodobka lixaad xeerka ururada siyaasadda waxay u gudbin karaan dacwo u gudbin karaan maxkamadda sare ee puntland oo markaa iyado ikhtisaas u leh inay gasho wax allaale iyo wixii annaga cabashanaala ka qabo ururadu ay naga qabaan taasna waa xuquuq ay leeyihiin
madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in puntland ay ka go-an tahay hirgelinta nidaamka xisbiyada badan si loo helo doorashooyin qof iyo coda waxaan ii sheegayaa sida dowladda puntland wada jir ahaanba ay ugu dadaashay inay iyadoon sanad wax ka yar jirta inay hirgeliso doorashooyinka qof iyo cod ay ku dadaalaysay diyaar bay u tahay waa ballan qaadaynaa kalsoonina wayni siinaynaa inaannu sidii niyaddii aanu la nimi inaannu ku dhammaystirno dhaliisha iyo mucaaradnimada durba innagoo saacad maxay tahay ururadii oo saacad jiray baynu halkan durba nagu bilaabna waa noo kaadiyo barta ayaama waa loo baahan yahay runtii mucaaradnimo waa loo baahan yahay laakiin waa inay noqotaa maxay tahay mid constructiva maaha aan ka iiga soo deg maaha iyo kalarka intaynu isqabsanno dhaliil saxitaana aad iyo aad baanu maxay tahay diyaar ugu nahay raallina waa ka nahay tobanka urur siyaasadeed ee maanta la siiyey shahaadada ayaa geli doona wareegyo kale oo mid walba uu ku kasban doono inuu ka mid noqdo saddexda xisbi ee la doonayo nuux muuse birjeeb v o a garowe
hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee gobolka ontario ee dalka canada ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in booliska magaalada toronto uu dhibaateeyo dadka madow in ka badan dadyooga kale ee ku nool magaaladaasi warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena gobolkaasi ama magaalada toronto xuseen nuur xaaji guddiga xuquuqda aadanaha ee gobolkan ontario ayaa soo saaray warbixin ay ku sheegeen in booliska magaalada toronto uu dadka madowga ah xiro dambiyo ku eedeeyo dhaawaco islamarkaana uu dilo in ka badan dadka cadaanka ah ama kuwa kale ee laga tira badan yahay warbixinta waxaa lagu sheegay in siddeed dhibic siddeed boqolkiiba ay dadka madow ka yihiin tirada guud ee dadka degan magaalada toronto balse shan iyo labaatan boqolkiiba ay ka yihiin kiisaska waaxda gaarhka ah ee baaritaanada gaaray ee ay geysteen booliska kuwaasoo sababay dhimasho dhaawac daran iyo tacadiyo kale haddaba xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south weston ee magaalada toronto wuxuu in muddo ah ka hadlayay dhibaatooyinka lagu hayo dadka madow waxaan weydiiyey sida uu arko warbixintan iyo waxaa xilligan kusoo beegay commishinka human rightska ontario waxa uu researchkooda daraasaadka ay soo saareen waxa ayna tustay oo ayna mar labaadna ay caddaynaysaa in maaragtay dhibka ugu weyn ee qowmiyadda madowga lagu hayo inuu yahay mid aada iyo aada u qoto dheer oo systemic ah oo runtii ku qotoma dhibna ugu yahay lobtakoor ku salaysan in la dhibaateeyo wax la yeeleeyo dadka madow arrintan waxaa keenay waxa weeyaan iyada oo aad og tahay george floyd dilkiisii ay dadkii runtii ay bilaabeen inay maaragtay ay soo bannaan baxaan oo ay yidhaahdaan nolosha qofka madoobi waa muhiim taas ayaa keentay inay maaragtay macalimiin brofesaro ama aqoon-yahano bara sarayaal wax ka dhiga jaamacadda toronto in loo xil saaro inay daraasadan garwadeyn ka noqdaan hooda jaamac samatar waxay ka howlgashaa xarun ka shaqaysa ka hortagga musiibooyinka waxay v o e da u sheegtay in ay la kulmaan dhalinyaro madow ah oo soomaali ay ku jiraan oo boolisku ay u yeelaan dembiyo xaddaafa waxaanu aragnay kiisas badan oo dhalinyaro lagu haysto boliisku haystaan boliisku intay xaafadaha oo soomaalida ku badan yihiin ay tagaan dhalinyarada soomaalida oo intooda badan waxay da-doodu ka yaryahay afariyo toban jir marka waxaanu aragnay inay dhalinyaro oo dee afariyo toban jira saddexiyo toban jira oo jargekoodu marayo soddon iyo saddex koo iyo labaatan marka chargeskaas waxa weeyaan charges oo dee maxay ahayd qofkii saameynaya educationkooda saameynaya horumarkooda saameynaya sidii maxay ahayd reerkooda ula xiriiraan saameynaya sidoo kale hoode waxay xustay in falalka boolisku ay kula kacayaan dadka madow oo soomaaliduna ay qeyb ka yihiin uu sababay dhibaatooyin qoysaska dhexdooda ah arintan boliisku xataa waxay isku dirtay qofkii oo hooyadii iyo aabihii iyo waxay isku diraysaa iyo ilmihii waxay u malaynayaan maxay ahayd hooyadii waxay u malaynaysaa ilmaheedii inuu khaldan yahay khaladka isagay saaraysaa waxay leedahay adiga weeyaan qofka gardaran laakiin arintan oo guud ahaana lama socdaan intooda badan waxay u malaynayaan boliisku inuu xaqdaro arkayo oo xaqdaradaas ka hortegayo laakiin ma arkaan arintan la yiraahdo racism oo ka jira maxay ahayd siday ula dhaqmayaan dhalinyarada madaxa kumeel gaarka ah ee booliska magaalada toronto jeef james ramer ayaa warbixintan kadib ku yiri war qoraal ah adeegeennu wuxuu ballan qaaday isla xisaabtan iyo ka qaybgelinta bulshada si loo hubiyo dhiirigelinta xuquuqda aadanaha iyadoo saldhig looga dhigayo arrinkan siyaasadda noo degsan iyo la dagaalanka isirnacaybka waxaan sii wadi doonaa ayuu yidhi inaan ka shaqayno hubinta in cadaaladda iyo la dagaalanka isirnacaybka uu noqdo mid ku dhisan dhammaan siyaasadaheenna iyo dhaqanadeenna maadaama hadda guddiga xuquuqda aadanaha ee gobolkan ay warbixinta ku caddeeyeen inay jiraan dhibaatooyinka ay in muddaha ka cabanayeen dadka madow ee la xiriira booliska ayaan mar kale waxaan xildhibaan faysal xasan weydiiyey xalka waxa uu noqon karo xalku waxa uu noqonayaa xuseeno in la burburiyo dhammaan hab maamulka dhisan ee ku salaysan midabta koorka taas oo loo baahan yahay in dib maaragtay sharciyada la bedelo in la sameeyo sidii loola xisaabtami lahaa ciidanka amniga annaguna haddaanu nahay xisbiga mucaaradka ee new democratska waxa aanu doonaynaa inaan arrintan wax ka qabano xuseen nuur xaaji v o a toronto haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadlaynaa kaalin intee la-eg ayaa hay-adaha aan dowliga ahayn ay ka qaataan gargaarka bani aadamnimo ee loo fidiyo dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo fatahaaduhu ay waxyeelada u geystaan barnaamijka waxaa marti ku ah cabdulaahi nuur cismaan oo ah madaxa hormuud salaama foundation oo hadda ku sugan magaalada tan london kusoo dhawo marka hore barnaamijka cabdulaahi waa dhawahay ridwaan waa dhawahay waa mahadsan tahay waayahay aada iyo aad baa u mahadsan tahay waktigaaga sideedii sano ee ugu dambeysayba waxaad ka shaqaynaysay arrimaha gargaarka kaalin intee la eg ayay kula tahay in hay-adaha aan dowliga ahayn ay ka qaataan caawinta dadka soomaaliyeed ee mararka qaarkood dhibaatooyinku ay soo wajahaan waad mahadsan tahay ridwaan runtii sidaad la socotid dalka soomaaliya waxaa ka jirtay xasilooni darri iyo iyo colaadaha ay aadiyey ilaa iyo samooyinkii lasoo dhaafay ku dhawaad ilaa iyo soddon sano halkaas waxaa ku burburay adeegii guud oo ay qaban jirtay hay-adaha kala duwan ee dowladda kadib waxaa bil waxaa mataqaanaa kaalintaas buuxiyey hay-adaha gaarka loo leeyahay gaar ahaan ganacsatada amaba waxaa loo yaqaan afka qalaad private sectorka ayaga oo runtii kaalin mugla ka qaatay inay ka shaqeeyaan howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka intaba islamarkaasna waxa ay noqdeen cidda ugu horeysa ee ka jawaabtay markaas oo walays ama xaalad adag ee lasoo gudboonaato dalka soomaali ee dadka soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd abaaraha haddii ay ahaan lahayd barakaca ka dhasha ama dagaalo ama daadad ama abaaro intaba marka runtii markii dhankaas laga fiiriyo waxa ay uga jiraan kaalin aada iyo aada u muhiim ah tusaale hadda fatahaadada ugu dambeeya ee ka socda dalka gurmudka u xoogan waxaa geysanaya waa gana waa dadka soomaaliyeed oo ay hogaaminayaan ganacsatada tusaale sanadkada aan soo dhaafnay laba kun iyo sagaal iyo tobankii sidaa la socotay daawada fogle ayaa ka dhacay gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe iyo qeybo kamid a gobolka baay isla markiiba waxaa la sameeyey guddi ay hogaaminayaan ganacsatada ee culimada iyo ka kooban bulshada rayidka ah oo loo bixiyay guddiga gurmudka fatahaadaha waxaa la aruuriyey lacag runtii aada iyo aada u baaxad weyn taas oo mataqaanaa laga soo aruuriyey dhammaan dalka qaybihiisa kala duwan goboladiisa kala duwan iyo xitaa soomaalida ku nool qurbaha intaba marka dadka privateka gaarka ah iyo runtii waxa ay yihiin dadka halbowlaha u ah nolosha ka jirta dalka soomaaliya waayahay marka laga hadlayo xaaladaha gaarka ah sida abaaraha ama fatahaada waxaa la socotaa hadda lafteeda in meelaha qaarkood laga cabsi qaba inuu webigu kusoo fataho meelaha qaar waxaa suuragalah in webigiiba uu kusoo fatahay gurmadka iyo gargaarka hay-adaha aan dowliga ahayn ay geystaan ma la dhihi karaa wuxuu ku kooban yahay oo keliya xaaladaas deg dega ah iyo inay dadka raashin la gaaraan iyo in waxyaaba kooban oo keliya ay bixiyaan laakiin aydan ka fakerin sidii waxyaabaha dhacaya aanay mar kale dib ugu soo noqon lahayn
waa maasintaa runtii waxqabadka ama taageerada ay geysanayaan dadka hay-adaha gaarka ah ama ganacsatadu gurmadkaa keliya ma ahan runtii xagga horumarinta dhaqaalaha iyo noloshu ayaga ayay ku tiirsan tahay booradii ugu dambeysay soo saareen bangi adduunka wuxuu leeyahay waa sagaashan iyo toddoba boqolkiiba dhaqaalaha soomaaliya waxa uu ku tiirsan yahay waa baraafiska dadka mataqaana ganacsiga gaarka loo leeyahay midda labaad qorshahan ku saabsan waxaa la yidhaahdo in arrimahan soo noqnoqonaya oo ay kamid tahay abaaraha oo ay kamid tahay daacadadka ay kamid tahay colaaduhu cidda qorshe mataqaanaa muddo fog ka dejin karta waa waa dowlad marka meeshaasi runtii kaalintii dowladda ayaad moodaa inaysan aysan sidii la rabay aysan ahayn private sectorka sidiisuba ayaga dee booska dowladda ma geli karaan oo shaqadii dowladda loogu talagalay ma qaban karaan hase ahaatee waxa ay geysanayaan waa kaalin mataqaanaa taageero iyo iyo kaalmo marka manaha waxaan oo qorshe waqti fog loo dejiyo ah runtii qorshe oo manaha hay-adaha maamulka oo dowliga ah iska leh ama haddii ahaan lahayd reer gobol ama reer heer degmo ama heer mataqaana federaal intaba waayahay markay wax dhacaan inta badan de qeyb ayaad ka tihiin inaad dowladda la fadhiisataan inaad kala tashataan sida loo caawin karo ama loogu gurman karo dadka dadka qurba joogta laftirkooda saad sheegtay kaalin mug leh ayay ka qaataan arrimaha noocan oo kalea marka wax talooyina ma siisaan dowladda mararka qaarkood ama ma ku adkaysaan in loo baahan yahay in adeegyadii ama kaabayaashii looga hortegi lahaa dhibaatooyinkan in sida ugu dhaqsiyaha badan ama xoogga la saaraba
runtii markii arrimaha duruubaas ay taagan yihiin tala keliya ma ahan runtii waxqabad muuqdo oo la taaban karo ayaan ayaan ka geysanaa laakiin waxaan ka hadlayaa waxqabadkaasi waa waa kumeel gaar tusaale fatahaad waxay ka dhacaysay dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka in badan oo kamid ah cidda biyaha ka saaraysay cidda dadka soo gurmada barakaca mataqaana ugu horeyso garaadka la gaarayso cidda macnaha gacanta ka geysanaysa in beerahoodii dib loogu fala ama dib ugu noqdaan waa dadka mataqaana soomaaliyeed ay hogaaminayaan ganacsatada marka runtii arrinta ku saabsan marka waxaa la yidhahdo wakti manaha in waxaan xad joogta ah loo helo waa arrin aada iyo aad u muhiimsan una baad una baahan mataqaana xirfad iyo aqoon iyo qalab iyo iyo in mataqaana ay ay hogaamiso ay nidaamka inay dowladda hogaamiso ay tahay hase ahaatee ganacsatadu markasta runtii arrimahani waxay yihiin dadka ayaga qudhooda ay kasoo gaaraan culeyska ugu weyn ganacsatada ama dadka gaarka waxay qayb ka yihiin bulshada marka markasta marka uu barakaca yimaado ama ha dhaliyo daadad ama ha dhaliso coraad dadka ay qayb ka yihiin saameynta ay yeelanaysaa ganacsiga ay saameynaysaa waxay saameynaysaa marka culeysku marka markasta ayagana qayb ayuu kaga qabsadaa waayahay inta badan sideedii sanadood aad soomaaliya ka shaqeynaysay waxaad ii sheegtay in dhinaca barakacayaasha laftirkooda aad aada gurmad u fidisaan kasokow arrimahan ma laga yaabaa in ay ka wanaagsanaan lahayd inaad qoysaskaas danyarta ah aada shaqooyin u abuurtaan ama dee dhalinyarada soomaaliyeed oo maanta dadka ugu badan ah sidii fursado shaqa ay ku heli lahaayeen
waad mahadsan tahay anaga hadda foundation ahaan hurmuud salam foundation waa foundationka ka shaqeysa hawlaha xagga horumarinta iyo gargaarka bulshada marka hawlaha aan ka shaqeyno humanitarian ama gargaar keliya ma ahan hase ahaatee waxyaabahan humanitarianka loo yaqaano ama gargaarka iyo horumarin iyo in laga shaqeeyo horumarintu sideeduba waxay isku yihiin waxa loo yaqaano digaaga iyo ukunta macnaha haddii aan horumarin laga shaqeynin lagama hortegi karo mataqaana xaalada oo emergencyga ah ayadoo emergency taagan yihiin horumar lagama shaqeyn karo oo ayada oo qof dhimanayo inaad dhahda dhis baan ka shaqeynaya mataqaana waa yaro adag tahay marka culeyskaas hordood aa dalka ka jira soomaaliya hase ahaatee annaga waxaan ku dadaalnay inaan labada dhinacba wax aan aan aan ka qabano hadbeenta suuragali karta barnaamijyada aan taageerno waxaa kamid a waxbarashada waxaa kamid a caafimaadka waxaa kamid a shaqo abuurka waxaa kamid a mataqaana xirfad in dadka mataqaana loo sameeyo tusaale sidaad la socotid hormuud waxa ay leedahay scholarship program oo sanadla ah oo sanadkaas loo tartamo oo ah kii ugu horeeya noociisa ah oo si furan arday ay ugu tartamayaan sidaad la socotid sanadka hore dhammaadkiisii hormuud iyo salaam banki waxa ay ay ay ay ku dhawaaqeen in shan milyan oo doolar lagu abuuri doono shaqo saddex sano ay soo socoto dadka aan shaqo haysanin gaar ahaan dhalinyarada waxaa jira iskuol yahdo brut technical school oo oo lagu barto farsamada gacanta qeybaheeda waaya cabdillah haddaa halkaas kaa dhex galo hormuud laftirkeeda mararka qaar lagu tuhumaa ama lagu eedeeyaa in shaqooyinkii ay isku koobtay oo oo shaqooyinkii ay dad kale qaban lahaayeen iyadu ay maaragtay xoog ku haysato arrintaas ma jirta
horta runtii horta mid aada in in in la fahmo muhiim waaye soomaaliya waxaa ka jira waxa la yidhaha free market macnaha ganacsigu waa xor qof kasta wuu ganacsan karaa wuxuu doonana ka ganacsan karaa cid oo cid gooni u xiran karta ma laha cid monopoly wax ku qabsan kartana ma laha monopoly sideedan waxaa la yidhaahdaa marka qof la yidhahdo qofkaas unbaa waxaa ka ganacsan kara oo cid kale kama ganacsan karto marka taasi soomaaliya kama jirto oo waa free market laba hormuud macnaha waa shirkad ay leeyihiin saamilayhi soomaaliyeed oo dhowr iyo toban kun haatan maraaya waxa ay ka shaqeysaa isgaarsiin waxaase jira barnaamijyo ama qaybo kale oo ay maalgelin ku samayso si baahi jirtay looga jawaabo labo in shaqo la abuuro saddex in dib u dhiska dalka mataqaanaa ee hormuud laga noqdo barnaamij kasta oo hormuud maalgelisay ama taageertay waxaa keentay baahi tusaale ee bankiga salaam waa bankiga ugu horeeyey oo private loo leeyahay oo dalka laga sameeyo ma jirin banki tusaale hormuud waxa ay maalgelin bangiyo kale jira dabcan oo iyagana ay leeyihiin sharikado kale oo oo beeko macnaha ayada macnaha waxay ku leedahay sheer ganacsi kala sheer kule markii la bilaabayo beeka korontada halkii kiilo kuwaad wadanka soomaaliya wuxuu ka ahaa hal dhibic soddon senti oo doolar maantana averagkiisa wuxuu ka hooseeyaa zero point mataqaana afartan sent ayuu ka hooseeya taas macnaheedu uu yahay inuu hoos u dhacay boqolkiiba laba boqol iyo xoogaa tusaale adeegan hadda la yidhahdo mobile serviceska oo mobile moneyga oo e v c-ga wuxuu yahay adeeg bulsho oo halbowl u ah nolosha dadka soomaaliyeed qayb ka geystay kobaca dhaqaalaha had sidaa la socod haatan hayadaha caalamiga ah xitaa raashinka iyo deeqa ay keeni jireen raashinka waxay ku badeen in lacag keenaan lacagtaasi waxay samaysay dhaqaalaha dalka ay kobcisay waxay kor u qaaday mataqaana dadka inay wax iibsadaan waxa ay qayb ka geysatay ammaan markii raashin la keeno liqo iyo walaas badan iyo amniga ka imaan jiray maanta ma jirto waaya waqtiga waqtigaana haya waxaa keenta baahi hase ahaatee soomaaliya maadaama ay tahay free market qof la dhihi karo waxaasoo mana bulka haysa ama ku haysa karaa ma jiro waaya waqtigaana haya dee marar fara badan laftaadu waad booqatay meelaha ama xarumaha ama goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah bal haddii aad ka sheekayso adoo soo koobaya khibradaada ah waxa indhahaagu ay arkeen iyo duruufaha ay dadku la nool yihiin
runtii dadka barakacayaasha ah ee jooga gudaha soomaaliya dhibaato aada iyo aada u xoogan ayaa haysato ayadoo guud ahaanba dadka soomaaliyeed in badan oo kamid ay dhibaatadaas ay haysato oo hadda ay jiraan dad badan oo magaalada gudaheeda degan aanan barakacyaal ahayn oo aan qutiliyoonkii heli karin shaqaysan karin noloshan ay ku adag tahay barkacyaashu ayaga maxaweeye waxay usoo barkaceen siyaabo kala duwan qaar coladaa soo barakiciyey qaar daadaa soo barakiciyey marka waxay ku nool yihiin nolol runtii aad iyo aad u adag ma haystaan mataqaana tasiilaadka u baahnayn nolosha ay kamid tahay hoyga ay kamid tahay biyo nadiifa ay kamid tahay mataqaana amni ay kamid tahay waxbarasho ay kamid tahay caafimaad intaba marka waxay leeyihiin waa waxay u baduubadan yihiin qoysas arrintaasi marka waxa ay ay ku haystaan noloshooda iyo gaar ahaan caruurta nolol aada u adag runtii kaalmada ama gargaarka la gaarsiinayana wuu xadidan yahay baahidoodana ma wada kaafin karo arrintaas marka runtii waxaa ka taagan culeys aada aada weyn taa waxaa sii dheer meelaha ay degan yihiin way kusoo barakeen waa dhul gaar loo leeyahay dhulkaas ay degan yihiin markii cidda la soo baahato waa in laga barakiciya ay ka barakacaan marka barakactu barakaci ay ku jirtaa ilaa haddana runtii in xal waada loo helo ma dhicin
aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdulaahi nuur cismaan oo ah madaxa hormuud salaama foundation oo hadda ku sugan magaalada tan london inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabad
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayo waxaa ka mid ah haweenay ku dhex umushay diyaarad dhexdeeda kadibna ilmihii ay dhashadoodii ka dhalatay goobta uu ku dhashay ee shahaadada dhalashada loogu qorayo qolyaha ka shaqeeya ee shahaadada dhalashada ayaa aad ugu wareera oo ay ku adkaatay halkii ay ugu qori lahaayeen maadaama uu ku dhashay meel dhulka u jirta sideed iyo toban kun oo fiid ama shan kun iyo shan boqol oo mitir barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sheekadaasi halka ay ka dhacday waxaa markii dambe la ysla gartay iyo weliba magaca ay haweenaydaasi ilmaha u bixisay oo isagana aad dadkii u soo jiitay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu ku wada caweyn doonno
ninka laga baxayaa ma aha ninka wanaagsane dhaqanaya reerkiisa ee joogaya maaha ninka laga baxay waa ninka xun ilaahay baa isu baneeyey wiil iyo gabadh ismana dayn karayaan laakiin waa abwaan cabdiqani xaaji aktoobar oo barnaamijka marti inoogu ah islamarkaana inala wadaagi doona qisada heestaasi iyo falcelinta ka soo dhalatay iyo weliba qaybo kale oo ka mida suugaantiisa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sannad kasta dunida waxa gooba aan cusbitaal lahayn ku umilo haween tiro badan kuwaasoo lagu maareeyo midba halka ay duruuftu ku haleesho ee ay markaasi ku sugan tahay hase yeeshee waxaa la tilmaamaa inay ku kala duwan yihiin islamarkaana ay u kala nasiib badan yihiin kolba deegaanka ay xaajadaasi kula soo derista amaba ay ku haleesho waxaana dhacday in qaarkood ay ku umulaan meelo aan adeeg caafimaad ka jirin amaba ugu yaraan howladeen caafimaadka agdhoweyn waxaanay ahay toddobaadkii hore markii ay haweeney ku dhex umushay diyaaradda markaasi u sii sitay cusbitaalka taasi oo ay warbaahintu sheekadeeda si aada u qoraysay labadii maalmood ee lasoo dhaafay kadib markii ay doodi ka dhalatay goobta shahaadada dhalashada loogu qorayo ilmahaasi dhashay iyo weliba hooyada oo iyaduna ilmahaasi u bixisay magac isaguna dadkii sheekadaasi maqlay amaba goobjooga oo ah aada u soo jiitay bal haddaba aan soo dhoweeyay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi la socday islamarkaanay nala wadaagaya waa mahadsantahay cabdixakiin sheekadan waxay ka dhacday magaalo la yidhaahdo anchorage oo ku taala gobolka alaska ee dalkan maraykanka haweeney ay fool ahayd ayaa waxaa lagu soo qaaday diyuurad ambalas ah markii lasoo qaaday ayaa intii hawada sare ay ku jirtay ayaa waxa ay dhashay ilmo yar marka ilmahaasina sidaas ayuu hawada ugu dhashay dabcan waxay miidiya aada u qorayaana ka shekeynayaan magaca ilmaha loo bixiyey oy leeyihiin hooyadii magac bay u doortay sababtoo hawada u ku dhashay maxay tahay magaca iyo see ugu bixisay crystal hex ayaa la yidhaahdaa gabadhan ilmaha yar dhashay marka waxay u bixisay canugeeda sky ama cirka ayay ugu magac dartay maadaama uu hawada sare ku dhashay sida iyada ay caddaysay waagaag haddayna isla hawadaasi eegna cabdiqaadir dee dabcan waxaynu naqaanaa marka uu ilmuhu dhasho cusbitaalka ama goobtuu ku dhashay baa qofka shahaado dhalashaa loo sameeyaa ama sharcigiisaa loogu qoraa ama shahaadadaasaa loogu soo qoraa hebel ama heblaaya halkaasay ku dhalatay ama uu ku dhashay ilmahani cirkuu ku dhashay hawada isagoo marayau dhashay maxaa loogu qorayaa iyada taasi go-aan ma laga gaadhay hooyadii horta waxa ay go'aansatay in magaalada anchorage ay ugu qorto laakiin qolyaha ka shaqeeya shahaadada dhalashada ayaa aad ugu wareera oo ay ku adkaatay halkii ay ugu qori lahaayeen maadaama uu ku dhashay meel dhulka u jirta sideed iyo toban kun oo fiid ama shan kun iyo shan boqol oo mitir oo hawada ah marka gabadha laakiin ugu dambeyntii waxay sheegtay inay iska go'aansatay in magaalada anchorage ay ugu qorto waxay tiri ma doonayo in ilmahayga aan ugu qoro diyaarad ayuu ku dhashay ama cirka ayuu ku dhashay haweeneydan waa gabadh noocee iyadu haweeneydan waxaa la yidhahdaa crystal hex waa hooyo haysata saddex caruur oo kale oo aan ku jirin midka hadda dhashay marka saddexdaas caruur waxay kala jiraan koob iyo toban jir sagaal jir iyo saddex jir ilmahana wuxuu noqonayaa kii afraad ee ay dhasho sidoo kale ilmahan waxaa loo sheegay marka hore iyada isbitaalka ay tagtay in wiiga dambe ama toddobaadka dambe uu dhalan doono laakiin wakhtigiisii uu kasoo hormaray kadibna lagu xiray mashiinka lagu neefsado wa gartay dhacdooyinkani maaha dhacdooyin marya laba dhaca laakiinse xiliyada qaar bay soo kordhaan ama ay dhacaan carruurta qaar baa gawaari ku dhex dhasha carruurka qaar baa diyaarada sidanoo kale ugu dhex dhasha maxay tahay qisada gaarka ah ee ku duugan amaba ay sida gaarka ah tareenkay u helaan carruurtaasi haddii ay diyaarad ku dhex dhashaan carruurta markay hawada sare ku dhashaan iyagoo diyuurada saaran marka hore waxaa loo bixiyaa magacyo cajiib ah oo aad dadka usoo jiita sidoo kale meediyahana aad ayay oga hadlaan oo sheekooyinkaasi ayaa aad u xiisogeliya dadka iyo sidoo kale ilmihii dhashay markii uu weynaado ama uu soo qaangaarana diyuurada uu ku dhex dhashay shirkadda iskale ayaa waxa ay abaalmarin u siisaa ama loo ballan qaadaa haddii uu safrayoba inuu si bilaash ah ama lacag la-aan ah uu ku raaco oo tikidhadooda lagu siiyo meeshii uu safraba diyauradaas inuu uu raacayo intuu qofkaas nool yahay isagoo aan wax lacaga bixinin marka waa diyaaradaha qaar baa siiya diyaaradaha qaar baa siiya ha waayo marka n garanayo de gabadhan ilmahani hawadu ku dhashay magacaas oo bixisay erkay ugu magac dartay dee ma is odhan karnaa waxay la mid tahay uun magacyadii soomaalida ay u bixin jireen kolba xaaladda qoysku ku sugan yahay markaa ilmuhu u dhasho ha waa la dhihi karaa sida waxaad ka garan kartaa magacyada cajiibka ah ama meesha qofka uu joogo ama xaaladda markaas taagan loogu magac daro sida magacyada rooble ayaan guuleed barwaaqo abtidoon iyo colaad sidaas oo kale ayay macnaha magacanna ay ugu baxday cunugan maadaama uu cirka kusoo dhashay ama hawada sare uu ku dhashay ayaa loogu bixiyey sky ama cirka aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal sabakaab oo sheekadaasi inala wadaagayey mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay cawaysin wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan cabdiqani xaaji oktoobar oo hal abuur ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxaana uu qaybtan kaga hadli doonaa qaar ka mid a heesaha u curiyey gaar ahaan heesta ay ku luuqayso fanaanada kin jaamac ee halkudhigeedu yahay ka baxay beenbeen iyo weliba falcelintii ka soo laabatay markii ay hawada soo gashay bal ugu horrayn baan barnaamijka ku soo dhoweeyey cabdiqani xaaji oktoobar aad iyo aad baad umahadsanta walashiro waana salaamaya dhammaan shaqaalaha fio iyo dhammaan dadka maqlayba waa mahadsanta walaal wahagaag sidoo kale anaguna waa ku salaamayna waanaan kusoo dhoweynaynaa bal ugu horreyn ba cabdiqani haddii de sugaantaadaynu gedi doonaa qaybo kala duwan baynu soo qaadan doonaa heesahaad samaysay ugu horreyn bal sidii fankaagu ku soo hana qaaday haddaad ugu horreyn sawir naga siiso suu ku soo hana qaaday walaal macaan aad baad umahadsan tahay horta waan kaaga mahad celinaya jaaniskan siisana walaal markii ugu horeysa aan wax tiriyo de kolley wadankii marka la joogay halkan ismin maaha markii koley qofku janis baan ku helay kolley dadka qurbaha jooga ama dadka marka social media haya waxaan ay bilaameen bay kolley qof walba wixiisi banaanka keenay marka heestii ugu horeeyay aan sameeyo waxay ahayd hees aan walaashay u sameeyey foosi la yidhaahdo waxaana qaada heesta walaalkay mursal muuse waana salaamaya laxanka waxaa iska lahaa laab saalax busigana furlaatumay
waan gartay kolley heestaas markaan sameeyey in badan baan iska haystay oo xitaa aan kala xishoon jiray inaan cid soo iyo waxaan sameeyey ma garatay waan gartay goor maad samaysay maxaad si maxaad ula xishoonaysaa ma ula gabanaysa waxaan sameeyey adigu ilaa markay ahayd two thousand adigu ilaa fourkii threegii meelahaasay ahayd markaa dee kolley qofku markaanu wixii isku ogeyn hibada ku jirta waan kala xishoon jiray marka habeen anagoo mursal wada joognaa un baan tusan kuri bal waxaan ahayd xitaa waxaan odhan kari waa anigaa sameeyey oo dabeedna waa nin baa isoo dira waxaan eegoo dabeedna si wiil wallahi waa hees fiican tusan kuri war markaan kuri haddee fiican tahay bal waa iyadoo laab saalaxa u dhow buu u dhiibay wuu la xameeyey heestiisaasay kusoo baxday walaashayna waan u sameeyey oo ii gashay ii gashay booskii hooyanimo hooyada laayan raxma anigoo saddex jira dhimatay markaa bal abeerkaadan ku eegiyey inaan kolleyba ma gudi kara haddana waxyana ma ku eegay insha allah waa si wanaagsan heestaasi foosiya iyo weliba mursal muuseynu ku bilaabi doonaa barnaamijkeena
Yeah.
haddaynu heestaa intaa kaga dhimaadno mursal iyo maxaanku idhahda iyo heestaasi foosiyad walaalo u samaysay waynu hore ugu soconno suugaanta kala duwan iyo heesaaga dee soomaalidu waxay yidhaahdaan garba garbaa la tusaa oo dee marka la yidhaahdo fanaaniinta ama abwaanada marka laysu imanaya midba wuxuu soo qaataa suugaantiisa tawgu shilis marka haddaanan qaldanayn marka la yidhahdo tawgu shilis dee dabcan waa dareemaysaa waan filayaa heesta la yidhaahdo ka baxay beenbeen ka baxay iyo codka kinjama oo de dabcan dee malaayiin ay daawadeen haddaanan qaldanayn heesaha aadka loo daawado ka mid ah heestaasi bal haddaad qisadeeda ugu horreyn noo taabato maxay ahayd horta walaal aad baad mahadsan tahay kolley anigu laba laba xabaysa saddex xaban baan isu geeyaan bay abwaan dadka de abwaanka qaranka iyo waxaa ku shuqulsan meeshiyo tixiraska galan baa waxay ahayd waxaana idhi abwaan iyo mayhi xidaan lajin iyo mayhi ustaad arda baana dadaalo tusaale alafka raaco unko erayar yaryar sameeya marka walaal heestaas waxaan sameeyey labada kun iyo toddobiyo tobankii heestaas qisadha bay ahayd wiil ila joogaa saaxiib nahay ayay markaa gabadh wada hadlayeen marka gabadhii hadalka waxay igu soo gabagabaysaa mar walba aniga adigu walaalaynah magarat marka inantii telefoonka markay ka baxay baan ku yidhi war inantii waxay ku tiri barashada walaalnimay naga badan magarat way ku soo koobtay ha markaas dabadeedna heesta halkaasay mahaweenkaa ka curiyey heesta markaa dadku siyaabo badan bay u falaaqeeyaan su-aalo badan baa iga yimi koley gabdhuhuna aad bay u jecel yihiin rag badanna waabay igula coloweenoo markay xoogaa been sheegaan baa loo soo diraa deedna waxaan ku dhahdaa war heestu heestu ninka wanaagsan ma khuseysa ninka xun bay khuseysaa haddaa xun tihiin oo aad been sheegteen da waydin qabanaysaa haddii kalena aad qof wanaagsan tahay oo reerkiisa dhaqan karana de cidina kuusoo diri mayso marka idinku iska ilaaliya laakiin markaynu eegno ee marka ereyada ku jira bedow sheekadiisa iyo baabkiisa waan xidhay ka baxay ballanfuro ka baxay ka baxay hawshii ka baxay nin iyo beenbeen ka baxay barashada walaalnimo naga badan marka barashadu habay noo timaadee ereyga ah nin iyo beenbeen ka baxay oreri dee rag iyo dumarna ma kala maarmaan marka taasoo kale maanay cabasho kenayn exactly waa si wanaagsan iyada xitaa iyada kiinjaama xitaa iyada waa la weydiiyey dhowr jeer oo dadka qaar baa si kaloo ragay laakiinse ninka laga baxayaa ma aha ninka wanaagsan ee dhaqanaya reerkiisa ee joogaya maaha ninka laga baxay waa ninka xun ilaahay baa isu baneeyey wiil iyo gabadh ismana dayn karayaan laakiin ninka markaa biladaha wuxuu odhanayaa wiiloo boqolaal halaa bilada ii sheegto marka hadda ninkan biladaha soo sheeganaya beenta sheegaya inanta beenta kusoo dhuraya beenawaaska ah iman baa laga ilbaxay ma aha ninkii wanaagsanaa ma garata si wanaagsan marka hadda qiyaastiina inantu way cabanaysaa bilowga hore dawaatan le boqolaal horaa bilada ii sheegtayoo kullaba bilalo markaa waxaa ka batay inanta faanka iyo bootadii ha iyo de qaar baa haddii doonaan downtown ka u sheeganaya gabdhaha beenu sheegaya onaya aniga inkastoo shirkadood baan shaqaysay intaasoo dabaq baan leeya beenu sheegaya marka xaqiiqada in la taabtoon bay doonaysay ma garata marka kolley waxaan u malaynaya inay gabdho badan ku ciil bixinaysa
laxanka markaa yaale ama laxankoo kale saaray iyo walaal laxanka waxaa saaray oo aad halkan ugu salaamayo heesahayga inta badan inta hana qaadayna weliba la xameeyey walaalkay nabiil bulle waana salaamayaa muusiga biidka waxaan isagana aad ugu mahad celinayaa maxamed bushaawi bushaawi waa tumay kiina waa ku luqaysay marka heestu qofku marka uu sameynayo waa inuu ogyahay qofka hal abuurka heestii qofka kusoo baxaya marka heestan kiin baan la jeclaaday waanan ogaa inay meeshaada dhigayso de koley sidii iyo si ka wanaagsan aan filayaba way u qaado koley dhagaha caalamka way gaarsiisay maraa waxid maraa waxid baa heestaasaynu ku wada nasan doonnaa adiga iyo aniyo dhegeystayaashuwa
wiilow boqolaal horaa laga ii sheegtayo intay isboqreen haddana u lumay bil iyo labo bil iyo labo u lumay bil iyo labo bil iyo labo
dhegaystayaal qayb kaleoo ka mida waraysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba
sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay ballaxardhaney bilanti mahadhe sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay ballaxardhaney bilanti mahadhe biligu waa adiga farkhadu waa aniga biligu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay
idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn wabogjacay kuye hadaamqin mayaydaw belaye hadaamqin geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn wabogjacay kuye hadaamqin mayaydaw belaye hadaamqin